sidaad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen qarax weyn oo loo adeegsaday gaari nooca t m-ka loo yaqaano ah ee ah kuwa xamuulka qaada oo galabta ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho qaraxan oo dadka muqdisho ay ku tilmaameen kii ugu xooganaa ee muddooyinkan dambe soo mara magaalada ayaa burburiyey dhismooyinkii iyo goobihii ganacsi ee ku yaalay hareeraha isgoyskaasi wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo tegay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa warbixintan goor dhoweyd noo soo diray ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa inta la ogyahay ku geeriyootay ku dhowaad toddobaatan kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax aada u xoogan oo saddexdii iyo barkii galabnimo ee maanta ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho qaraxan oo loo adeegsaday gaari xamuula oo noociisu yahay t m laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur laxaadle oo soo gaaray dhismayaashii ku yaalay dhinacyada isgoyska soobe ee magaalada muqdisho goobaha burburay ayaa waxaa ka mid ah hotel safari xarunta bisha cas iyo dhismihii weynaa ee soobe oo ay ku jiraan dukaamadii ku wareegsanaa dhismahaasi sidoo kale qaraxa ayaa waxaa sii xoojinayay garaash lagu kaydiyo shidaalka oo goobta ku yaalay kaasoo markii qaraxu soo gaaray fuustooyinkii shidaalka oo faniinaya ay cirka isku toleen geysteenna khasaare intii hore ka ballaaran waxaana indhahaygu qabanayeen meydad waran waddada dhexdeeda iyadoo sidoo kalena ay jiraan dad meyd ah oo ku jiray dhismayaasha burburay agaasimaha cisbitalka daarushifa maxamed cabaas cismaan ayaa ka warbixiyey tirada dhaawacyada ee lasoo gaarsiiyey cisbitalkiisa waxaana uu sheegay in cisbitalka la keenay soddon iyo laba ruux hal qofna uu ku geeriyooday gudaha cisbitalka sidan loo sheegay qarax ka dhacay agagaarka zoobe ayaa dad badan oo dhaawac ka soo gaaray ayaa isbitaalka la keenay kuwaasoo runta iskugu jira dhaawacyo culus iyo dhaawacyo fudud dadkii la keenay dhakhaatiirta iyo isbitaalka ayaa la tacaalayo sida haddaba aad oga jeediin zaxmadda iyo meesha ka jirta waxaan rajaynaynaa in maxaa la yidhaahaa lagu guulaysato wilaa yidhaaho dhaawacyada soo gaar tirada waxay dhan yihiin ilaa soddon iyo laba qofood iyo hal qof oo meyd meesha lagu keenay waxaan rajaynaynaa soddon iyo labada qofood in dhakhaatiirta hadda ay la tacaalayaan qaarna xaaladooda way fuuddaho way fiican tahay hadda way socdaan oo isbitaalka lagu wada oga baxayaan kuwo kalena dhakhaatiirta ayaa la tacaalaysa insha allah waxaan rajaynayaa saacadaha soo socdana in ay xaaladooda caafimaad ay fiicnaan doonto insha allah mid ka mid a dadkii meheradaha ganacsi ku haystay halkii uu qaraxu ka dhacay ayaa isagana v o a uga warramay khasaaraha goobtiisa soo gaaray magacayga cabdiqaadir muuse xasan waxaan joogay xarun weyn oo kamid ah xarumaha sooba ka mid ah farmashi weyn oo aad looga ganacsanayo oo ahaa dad badan baa nala joogay farmashi qayb ka mid waa soo duntay waana guminaha wixii meesha ku jiran hanti ahaana kama sheekayn karno dadkii meesha ku jirana qayb ka mid waa badbaadeen raggii nala shaqaynaya qayb waa u jeednaa qaybta kale ma aqaan ku dhinteen ku noolaa ummaddii waa isdhexyaacayaan macnihii khasaaraha kama sheekayn karno laakiin wixii nafa hadda laga badbaadinaya oo macnihii wixii nafa in la gaarsiiya badbaado maahane wixii dhimashaa waa dhintay allah u naxariisto waa tahay dadka dhintay adigu indhaha ku aragtay misay gaari dad badan ayaa dhintay oo wiilal iyo gabdhaba leh dad baa gaariyaasha ku gubteen waxaa gaari hadda meesha marahaya oo dadkii ku jira wax ka bixiyey ma laha waxa dhanoo wada qarxaya hadeertaana waa dadkii macnihii meesha ku jiray waa madaxyadoodii wuxoodi marka qayb laga qaadaya meel laga badbaadiyo uma jeedna walaal macaan sidoo kale maxamuud axmed oo ka mid ah darawallada b l k magaalada muqdisho oo ay gaarigiisa ku geeriyood laba qof ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen marka gaarigii laba qofoodna ku dhimatay afarna waa ku dhaawacantay maxaa meydad indhaha ku aragtay cad xisaabi kara maaha taas hay qaraxa ka waran saamaynta uu gawaarida jidka u geystay waa qaraxaan caadayn baabuurta hadda haddaan qiyaaso ilaa labaatan baabuur oo dhinta qiyaasta baabuurta gubatay hay meydad ka aragtana inta indhayga qabatay waa dhowr iyo toban inta indhayga qabatay keliya meeshaan taagna kama dhaqaaqinba adi maxaa ku gaaray adi ahaan ama fiicanhadfar baa xay gaareen isgoyskan taagnaay gaariga gubanayo gaariga ka dambeeya aan wato dhibaatada marka meesha ka dhacday dhibaato aad aan soo koobi karan waa ugu dambayntii qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa ee u soo gurmaday dadkii goobta ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa v o a la wadaagay waxyaabaha ay indhahooda ku arkeen cabdullahi cabdi ayaa la yidhaahaa wallaahi bilahi meeshaan maanta la kulannay dadkan ilaahay khayr ilaahay jannada naxariista allah ka waraabay inaa law ina ilah raajicuun toban iyo siddeed mood waa daldalnay dhaawacaaba sheeganbo hadduuba dhammaan waayo laba boqol hadduu dhammaan waayo runta markaan ilahay ka cabsado ilaa hadda qaaraa ku jira meeshii dadka dhan waa wada yaabeen waa midda laga yaabay maanta adduunka wallaahi bilahi tallaahi maanta waa laga yaabay adduunka ilaa hadda moodka waa ku jiraa marka insha allahu tacala waxaan ummadda ilaahay subxaana watacala ka bari ilahay ummadda halka wadana ilahay ka baryaynaa ilahayna hanaga soo gaaro ilahay subxaana wa tacaala ilahayna ha inoo naxariisto marka ummadda soomaaliya inay isku mid noqoto oo muslimiinta isku noqotaan jecel nahay ilaahayow naga soo gaar rabbi raxmaanow ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu inta nooga kay baan taagannahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu een waxaan wataa mootobajaaj sida haddaaya idaacadahoo dhan aan ugu warbixiyey oo aan u sheegay waxaan watay mootobajaaj waxaan ka imaaday dhinaca banaadir waxaan soo gaaray isgooska isgooska zoobe waxaan imaaday isgooska ay iskugu xiran yihiin aad iyo aad waxaan isdaba joognay baabuurkaas aad u jeediin ee ka muuqata dhibaatada raashiinka saaran baabuurkaasi aniga waa isdabahaynay waa dhinac maray waxaan ka leexday laamiyaraha zoobe aadancadde aadan mar mar alaalo markaan aadan cadde mar alaalo markii aan dhaafay waxaa iska daba dhacday jugtii ayaa yeertay xaafaddii oo dhanaa isla wada gariirtay oo firarkii inta ka soo baxay ayaa xaafadda dhibaato dadka wax gaarsiiyey shacabka waa soo orday mootadayaan soo baakintay waa soo orday waxaan imaaday meeshii dhibka ka dhacay ee zoobe waxaan la kulmay dhibaato aad iyo aad u xoog badan dareenkeygana aan koobi karmaan suxuurteeda aad iyo aad ayay u kacsan tahay saraakiisha laamaha amniga ee dowladda federaalk oo goobta soo gaaray ayaa sheegay in khasaaruhu aad u ballaaran yahay baaritaanana ay iminka wadaan wixii ka soo baxana ay la wadaagi doonaan saxaafadda waxaana qaraxani uu noqonayaa kii ugu cuslaa ee muddooyinkan ka dhaca magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinac kalena agaasimaha adeega ambilansada muqdisho doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan ayaa v o da u sheegay in toban sano oo hawsha gurmadka ku jiray aanu arkin qarax midkan maanta dhacay la mid ah khasaare ahaan iyo baaxad ahaan burburka u geystay marka la eego waxa uu sheegay in toban ambilaans oo ay kooxdiisu ka howlgasho ay midliba labaatan jeer ka badan goobta qaraxa ay dad ka soo qaaday boqolaal qof oo isugu jira dhaawac iyo dhimashana ay gurmad u fidiyeen ilaa heer isbitaallada qaarkood ay u sheegeen inay buuxaan oo aanay dhaawacyo ka qaban karin haddaba waryaheena sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaan ay weydiisay sida wax u dhaceen
xaqiiqatan aniga shaqadan ilaa muddo toban sanaan ku jiray qaraxyo badan usoo joogay laakiin aniga weli khasaare qaraxa noocaan oo khasaare noocaan gaarsiisa weli ma arkin ilaa aan kala garan weynay yani ama aan tira u weynay wixii dhaawac aan qaadaynay ama dhimashada khasaaraha nafeed iyo maaliyadeed yani wax la tiri karaayo ma aha marka bal dadka waxaad ii sheegtay inaadan tirin karin oo ilaa markii qaraxa uu dhacay ilaa hadda aad ku guda jirteen gurmadka iyo daabulidda dadka meedadka iyo dhaawaca laakiin qiyaas ahaan wax guud haddaad isiiso maxaad ku qiyaasi lahayd tirada yani ilaa isbitaaladii qaarkood intaan tagnay bes khalaas ma qaban karna ina dheheen isbitaallo dhowr ilaa shan isbitaal aan tagnay ay leeyihiin maya ma qaban karna waa waa full enough is enough way leeyihiin weli taas kale nama soo marin macnaha marka waxaan dhihi karnaa waa boqolaal dabcan dhaawacyada iyo dhimashada isku jirkoodaba ha ha maxaa yeele meeshan waxay ahayd meel isgoys ah oo aad mashquul u ah baabuurta laga raro ganac ku yeelo fara badan yacni aad iyo aad yani yani baabuurta jam ay ku yeel weli waktigaas marka qiyaasta way ka baxsantah xuduudeena xaqiiqata waa gartay bal marka adiga waxaad iga warantaa intee jeer ayaad qaaday ood geysay ood soo noqotay xataa haddaad taas ku xasuusan kartid mase xusuustaada
runtii waa waxaa meesha shaqaynaysay ilaa toban ambulance oo aamin ambulance ay leedahay way jireen marka tobankeena ambulance in ka badan labaatan mar ayay tageen marka waxaa kaleto ayguna shaqaynayay baabuur si gaara loo leeyahay baabuur oo mataqaana ambulansoona oo dad gooniya leeyihiin intaba way shaqaynayeen marka yani aamin markan kule yani toban ambulance ay shaqaynaysay in ka badan labaatan mar ay tageen yani numberkaas waxay wax loo qaadi mayno macnaha sidii professionaalka ahayd looma qaadi karin maanta oo inta qofka laisku toosiyo la hagaajiyo la dhigi karo oo tartiib baabuurka la saara mayhayn waxay ahayd yani saar saar saar saar ilaa baabuurka isu soo xiro waa gartay wa macnaha
waayahay dadka ugu badanayd qaadeen ee dabcan rayidka u badana isgoyskaasi mashquulka badan la joogay ma ilmay ahaayeen ma dad waaweynay u badnaayeen maxay ahaayeen wax ka maraa ma jirin bulshada nooc kasta oo ka tahay oo ama rag ha ahaato ama haween ha ahaato ama caruur ha ahaato wax ka marana ma jirin wax ka marana ma jirin nooc kastaa la isugu jira ragba ha u badnaadaan waa gartay marka dadka dhaawacyadii dhimashada ay gaareen ma kuwii socday ama gaadiidka ku jira oo wadada sooba isgoyska waa garan karaa ugu mashquulka badan isgoysyada muqdisho hadda ayay ka mid taha ayay ahaayeen mase waxay ahaayeen dadka hoteelada iyo guryaha iyo ku jiray oo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay
yani waxaa meesha ku yaala hotel weyn oo safaari hotel la oran jiray oo aad dadka u fadhiisan jireen waxaa ku xigay dhinaca kale ee ka saaran hotel kaleto fadxiliraa waxaa kasoo horjeeday gurigii mataqaana la oran jiray bisha casada ay degan tahay oo dan wadaagaha uu lahaan jiray gurigii soobe oo dhinaca kale ka saaran yacni waxaa laga rabi jiray isgoyska afar yani meel afar baabuur isku goysay aheyd waxaa laga rabi jiray baabuurta madiine aaday sida kuwa nambara kor socda kuwa banaadir u socda intaba meesha ka bixi jireen waxaa gadaal ku yaalay hotel amira iyo ganacsiyaal ku teedsanaay marka yani waxa khasaaro iminka kii laamiga koley kuma sinno ee khasaaraha ka dambeeya yani laba looto laamiga u jira labsioo khasaaro wuu gaaray waa gartay bal marka waxaad iga warantaa burburka guryaha soo gaaray iyo hoteeladaasi ka dhowaa goobta laftirkooda sawir naga sii
haddaan ku idhaahdo hotel hotel safari yani dhaawaca gaari haddaad maanta hor istaagtid aada uma garan kartid yani aada iyo aada u baaba-ay yani meesha bishaca sidoo kaleeto hoteelka weyne yani asagan la oran jiray beder oo ayadana maqaayad iyo hotel isku ahay ayadana isagana sidoo kaleeto waxaa ku yaalay meesha haddana khasaarahaas kii badiyey area waxaa ku yaal yaalay meelo shidaal lagu gadgado oo ayagana khasaaraha qayb ka noqday shidaalka ayaa qarxan yani shidaal lagu gado marka khasaaraha runtii nafeed iyo midda maaliyadeed runtii maaliyaddu waaba la heli doonaaye khasaaraha nafeed ma yaro waa gartay bal marka waxaad iga warantaa haatan ood ila hadlaysa xaalka sida uu yahay maxaad had hadda qabanaysaan dhaawacyadii dhimashadii ma la kala guray
inta badan hadda dhaawac wixii muuqday waa qaadnay waxaan hadda usoo jeesanay yani dadka meydkaasi loo aruurin lahaa oo yani dadka qaar inuu yani laga yaabo inaysan maqaarkooda ama hilibkooda isku oolin oo in ayaga laftikooda sidii lasugu raadiya ay adag tahay yani hadda dabcan waxaa hadda usoo jeednaa waa almost ama aan xooga saarayna waa meydka sida loo qadqaabi lahaa ama lasuu gegeyn lahaa waxaan arkayay guryo dumay oo sida dabcan sartii sooba oo kaleeto ay ka mid tahay haddaanan qaldaneen oo qayb ahaan dumayso marka marka guryahaas dumaya waxaa iga warantaa bal ayaga laftirkooda dad miyaa ku hoos jiro meydad dabcan ama ka ag dhowaa meesha oo aan weli gurmad helin in lasoo saaro
haddaad xasuusatid guriga zobe waxaa ku hoos yaalay qaybo hoosoo carwooyin iyo dukaamo ah ganacsi dadkaas dabcan wa ganacsiga ku hoos yaalay kan safari asaga wuxuu ku yaala dukaamo ayaa hortiis ku safnaa fatxi sidoo kaleeto dukaamo ayaa ku safnaa badyaawaagaas dhan waa waa waa dabcan in la baado goobay ay ku jirtaa maxaa yeelay qof waliba markay wax dhacaan meesha u horeysa aadi waxis leeyahay guriga gal ama mataqan ku dhuumo meeshan gurigiina waxa laga yaaba inuu soo dumi doono daqiiqado marka sikano qaraxu markuu dhaca kadib agaasimaha adeega ambilansada muqdisho doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo u waramayay saare cabdi axmed halkaad kala socotaanna waa v o a
qaraxa kadib waxaa goobta tegay mas-uuliyiinta ammaanka ee dowladda iyo duqa magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho taabida cabdi maxamed ayaa sheegay in dad badan weli ay ku hoos jiraan burburka dhismayaasha hoostooda ah isagoo ka hadlay idaacadda afka dowladda ku hadasha ayuu shacabka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta ka codsaday in ay ka qayb qaataan hawsha gurmadka badbaadinta iyo baadigoobka dadka dhismayaasha hoostooda ku jira
qaraxa kadib waxaa goobaha tegay mas-uuliyiinta ammaanka ee dowladda laakiin haddaba iminka aan eegno doctor liibaan ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan jaamacadda muqdisho waxa uu falanqaynayaa sida ay wax u dhaceen jacfar kukaay ayaana waraystay
runtii waxay la tahay waa qaraxan maanta dhacay in dhoweyd in kastoo aada looga naftay laakiin waxay kutusaysaa keliya inay habacsanaan meel uun ay ka jiraan ayay kutusaysaa sida caamka ah waxayna kutusaysaa sababaha keenayba haba sii kala duwanaado laakiin in magaalada meel centerkeeda ah oo weliba socodku uu ganacsigu aada ugu badan yahay in qarax noocan kale uu ka dhaco oo weynin badan oo magaalada hareeraheedoo kale si xoog leh looga dareemiyo qof walba wuxuu leeyahay gurigay gadaashiis baad moodaa inuu ka dhacayo marka inuu ilaa heerkaas culays ah inuu socdo yani ma aha baabuur yar iyo waxyaalo yar iyo iyo lagu soo qaaday ma aha waxay kutusaysaa habaxsanaan ya yaa jirta kolley asbaabteeda iyo sababteeda waxaa dhici kara dadka ku shaqada leh inay dib u fiiriyaan laakiin waa eh, wa- waa runtii wax aada looga xumaada ay waktigaan kanu soo noqdo muxuu u geysan karaa e, e, horusocodkii ama e, howlihii e, dowladda e, soomaaliya oo an ognahay e, muddooyinkanba inay wajahaysay culays dhinaca siyaasadda Eh, waxay la tahay waxyaalahan eh, dadkii eh, run ahaantii niyaddii iyo xasiloonidii iyo xoogaa niyad jab uu keenaya Eh, laakiin waxay ku xiran tahay tallaabadii hadda laga qaado ayay ku xiran tahay Eh, dowladda waxaad sheegtay culaysyo badan oo siyaasad ugu saaraa culaysyo xagga askartana way yaro jiraan waxyaalahaas oo dhan ba waxaan isleeyahay waa culaysyo u baahan eh, in tallaabooyin iyo dib u habayn iyo waxyaala fara badan lagu sameeyo waxyaalahasaas ila E, ciidamadii militariga ahaa oo ka soo baxay e, deegaanka beriire oo bishii agost ay kala wareegeen e, xarakada al-shabaab waxaa kaloo aan la soconnaa in maalmo ka hor ay e, mar iswada casileen e, e, e, wasiirkii gaashaandhigga iyo e, e, taliyihii e, ciidamada e, militariga maxaa e, arrimahaasi ay ka dhigan yihiin marka la fiiriyo xaaladda hadda waddanka uu marayo iyo qaraxan oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa oo magaalada muqdisho ka dhaca runaantan waxaan isleeyahay waxaa yani ugu muhiimsan in eh, waktigan la joogo duruuftan siyaasadeed ee adag uu dalka hadda uu marayo iyo yani culayskaas xagga askarta ka yimi iyo kulliba waa wax la isku xiran oo la isku xiri karo ayaan odhan karaa waxaasoo dhanna marka waxay u baahan tahay yani em, tallaabooyin degdeg ah iyo u- iyo- iyo u baahan tahay oo laga fakaro sida yani loo samayn kara ee ma aha keliya mararka qaarkood oo markay wax dhacaan hal meel lagu duulo la yidhaahdo dadkii ha la baaro ha la sameeyo oo keliya haddana een, meeshii hore ay ku noqoto marka waxay u baahan tahay wax istaraatiijiya leh wax soconaya ayay u baahan tahay meel wax la xirxira keliya kuma ku- kuma koobna marka eh, waxaasoo dhan yani waxaa laga yaabaa dadka eh, ku xeelka dheer xagga eh, militariga inay ka bixin karaan laakiin aniga waxaan isleeyahay tabacsanaan guud waha yani yay- yay- yay kutusaysaa intay doontaba dargaday doontaba ha- ha qaadate meesha qaraxa uu ka dhacay e, marka la eego e, xarumo dowladeedna e, kuma dhowaa e, goobaha aadka loo bartilmaameedsadana e, e, ma ahayn oo hoteelaba aagga ku yeelay laakiin waxoogaa bay u jireen laftigooda meesha uu qaraxu ka dhacay isgoyska zoobe oo aan ognahay in uu ka mid yahay meelaha ugu ciriiriga badan leh ee magaalada muqdisho gaar ahaan xilliga e, galabtiya maxaa keenay in gaari intaa la eg oo intaa oo waxyaabo qarxa ah ay saaran yihiin isgoyska uun lagu qarxiyo waxaa dhici kartaa in meeshii lala rabay uu gaari waayey waxaa dhici karaa een, een, waxyaalo dhowr ah ayaa u u sababa laakiin ilmuhim waxay kutusaysaa un yani waa un el- waa meel waa dalool amni un wax kale ta- ta- tafsiir kale oo yeelan karto ma jiro laakiin waxa un mar walbaba ku dhibaatoonaya oo dadkii oo yani dadweynihii oo ganacsi ku jira arday kasoo baxaya ee, la- iskuuladoodii waxyaalo fara badan baa dadka aad dhibaato weyn bay arrintaas yani ku ku ahayd ugu dambeyntii maxaa xigi kara ee qaraxan ee hadda waa uu dhacay ee khasaare fara badan oo naf iyo maal ahna waa uu geystay marka la fiiriyo ee dareenka ee muwaadinka soomaaliga ah muxuu sababi karaa muxuu keeni karaa uu horseed u noqon karaa waxa ugu weyn oon isleeyahay yani xasiloonidii iyo niyaddii hadda shacabka soomaaliyeed ayuu dhaawac weyn gaarsiin karaa tallaabadan haddii midan iyo mid kale ay dhacdo dadkii hadda niyaddoodu waxay ahayd xasilooni baad sii gelaysaan waxyaalo badan iyay ahayd Eh, systemkan cusub iyo nidaamkan dowladda oo yani lalahaa armay wax bedelaan iyo waxyaalaha taaba xoogaa waxay ku dheg noqonaysaa dhaawac ay ku noqonaysaa Eh, laakiin waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay tan een, cashar in laga barto waxyaalaha qofka cashar laga barto oo tallaabooyin dhab ah oo si istaraatiiji ah loo qaado oo wax allaaliya waxay u baahan tahayna yani si loo soo celiyo kalsoonida iyo eh, nabadaba labadaba waxay u baahan tahay soo celin weyn bay u baahan tahay
doctor liibaan ciise oo ah sharci yaqaan ka tirsan jaamacadda muqdisho waxa uu waramayey wariyaha v o e da jacfar kuukay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a